habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda intaana la gaarin waa fiid khamiisa ka oktoobar sannadka waxaad naga dhegaysanaysaan hindadaha gaagaaban hirarka efemyada ah magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinayaa anigoo jamaal axmed cismaan iyo axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo shir shan maalmood uga socday garowe ka soo saaray warmurtiyeed kuna celiyey dhaleecaynta waxqabadka dowladda federaalka muddadii hadda labada sano ee dowladdan joogtan al-shabaab inuu asagu meel soo qabsado maahan kuma guulaysan dowladdu wandhay inay shabaab la dirirto hadda maamul goboleedana awood uma laha oo ay miisaaniyadii loogu talagalay in lagula dagaalamo shabaab iyo ciidankii loogu talagalay inuu la dagaalamo intuba gacanta federaalka ay ku jiraan marka sababta abinafnada keenaysa waa inaan isku dayba la sameyn sidii dowladdaana u timid in shabaab lala dagaalamo waxaad kaloo dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo qaar ka mid a xisbiyada siyaasadeedda soomaaliya kala tashanaysa qabyo qoraalka sharciga doorashooyinka
waxaa jira kooxo si gaar ah mudnaan ugu leh in lagala tashado waxaa mudnaanta koowaad la siiyey in xisbiyadda dalka ee diiwaangashan oo abayoaaadhan iyo dhowr iyo labaatan kaleeto oo ururo siyaasadeed oo hadeertaan ay u socoto hawsha diiwaangelinta ayaa laysku keenay
sidoo kale waxaad maqli doontaan mucaaradka jabuuti oo xarig ay dowladda u geysatay taageerayaashooda ka cabanaya kuna eedeeyey dowladda in aysan musuq maasuqa wax ka qaban barnaamijka wargeysyada dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida iyadoo hay-adaha amniga maraykanka ay heleen walxo kale oo loo malaynayo inay yihiin bambaanooyin loo diray dad magac ku leh xisbiga dimuqraadiga ayuu madaxweyne donald trump waxa uu si weyn ugu eedeynaya warbaahinta wuxuu ku tilmaamay jow siyaasadeed caro leh oo maraykanka ka ogan qayb weyn oo ka mid a carrada aan arkayno maanta ee ka dhex jirta bulshadeenna waxaa sababay tabin aan xaqiiq ku salayseen aan xaqiiq ku salaysnayn oo ay samaynayaan warbaahinta gaar ahaan kuwa aan wararkooda ku tilmaamo war been ah sidaasi waxaa fariin uu soo dhigay uu ahaa twitterkiisa madaxweyne donald trump fariinta trump ayaa kusoo beegmaysay iyadoo biliiska magaalada new york ay walxo looga shakiiyey bam ay ka qaadeen deegaanka tribeka biliiska waxay sheegeen in xirmo walxaha ay ku jireen loo diray shirkad uu leeyahay jilaaga robert dinero waxayna la mid ahayd kuwii shalay loo diray xubno kale oo dimuqraadiyiin ah oo uu ku jiray madaxweynayaashii hore ee maraykanka barack obama iyo sidoo kale bill clinton iyo afadiisa clinton
dowladda sacuudiga ayaa mar kale bedeshay sharaxaadeeda ku aadan dilka suxufi jamaal khashuqji loogu geystay gudaha qunsuliyadda riyaad ee istanbul waxaana markaan ay sheegtay in dilku uu ahaa mid hore loosii qorsheeyey bayaan maanta ka soo baxay dacwad oogaha dadweynaha sacuudiga oo ay bahaysay wakaaladda wararka dalkaasi ayaa lagu sheegay in sharaxaadda cusub lagu saleeyey akhbaar cusub oo sacuudigu ay ka heleen turkiga si kastaba qoraalkan ayaan lagu cadeynin cidda horey u qorshaysay dilka bayaanka ayaa lagu sheegay in dacwad oogaha uu weli wado baaritaanka dadka lagu tuhmayo dilka si loogu soo afjaro hab cadaaladeed dowladda sacuudiga ayaa shaqada ka ceerisay shan mas-uul oo sare oo lala xiriiriyey dilkan islamarkaana xabsiga dhigta siddeed iyo toban tuhmanayaal ah dad uu ka mid yahay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan uu qaadi doono mas-uuliyadda kama dambeysta ah ee dilka
saxafigii u dhashay waddanka jabaan ee afduubka loogu haystay dalka siiriya ayaa kadib markii kooxda al nusra ay haysatay sii daysay waxa uu maanta gaaray waddankiisa jabaan isagoo ka degay caasimada tokyo dadweyne badan ayaa isugu soo baxay garoonka diyuuradaha si ay u arkaan saxafigaasi xurriyaddiisa dib u helay yasuuda ayaa la afduubtay sanadkii waxaana gacanta ku hayay jabhadda al nusra oo ku xiran al qaacida waxa uu sheegay in xaaladiisu ay fiican tahay balse waxa uu xusay in muddo saddex sannadood aanu ku hadlin luuqadiisa hooye ee jabaan
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maleeshiya najiib rasaaq iyo madaxiisii hore ee lacagta ayaa lagu soo oogay dacwado ku saabsan inay si qaldan u maareeyeen hal dhibic lix bilyan oo dollar oo hanti dadweyne ah najiib iyo maxamed irwan sarigaar cabdallah oo ah xogayihii guud ee hore ee lacagta ayaa waxaa maanta lasoo taagay maxkamad ku taalla magaalada caasimadda ee kualalambur halkaasi oo lagu soo bandhigay liis lix kiis oo dacwadeed oo ku saabsan dembiyo la xihiira in ay ku xadgudbeen mas-uuliyaddooda labada nin ayaa waxaa lagu eedeeyey inay xadeen qayb ka mid ah lacag loogu talagalay garoonka diyaaradaha caalamiga ee kualambuur iyo lacag kaash ah oo lagu caawiyo dadweynaha intii u dhexaysay bishii disembar ee sannaddii laba kun lix iyo toban ilaa bishii disembar ee sannaddii laba kun iyo toddobiyo toban mid kasta oo ka mid ah eedeymahan ayaa lagu mutaysan karaa labaatan sano oo xabsi ah labada ninba waa ay beeniyeen eedaha loo soo jeediyey najiib ayaa sidoo kale wajahaya soddon iyo laba kiis dacwadeed oo la xidhiidha fadeexad ka dhalatay sanduuqa maaliyadda dadweynaha ee dowladda ee loo yaqaano one m d b waxaana la rumaysan yahay in uu toban milyan kala baxay sanduuqaasi kuna shubtay sanduuq bankiya oo isaga uu leeyahay lacagtaasi ayaa aad u yar marka loo eego afar dhibic shan bilyan oo dollar oo waaxda cadaaladda maraykanka ay ku eedeysay najiib iyo dadka ku xiran in ay kala baxeen sanduuqa
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a aynu gudagalno dhegaystayaal qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinkugu hayno aynu ku bilownay shirka afraad ee golaha iskaashiga maamul goboleedyada oo muddo shan maalmood ah madaxda dowlad goboleedyada ee puntland koonfur galbeed galmudug iyo jubbaland uga socday garowe ayaa maanta lasoo gebagabeeyey shirkan ayay ka soo saareen warmutiyad si weyn mar kale loogu dhaliilay waxqabadka dowladda federaaliga ee soomaaliya waxaa kaloo uu taabanayay ammaanka dhaqaalaha doorashooyinka laba kun iyo labaatanka iyo qaybsiga khayraadka jaamac buulle jaamac ayaa warmuriteedkan ka wareystay cabdulaahi sheekh xasan oo ah fayeenka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada wamaadsantaha wabsalaam wasaaxib adiga iyo dhegeystayaasha v o ada warmurteedku wuxuu de wuxuu meelo badan oo ka hadlaya siyaasadii oo ka hadlaya amnigii oo ka hadlaya xiriirkii dowladda dhexe iyo waxyaabo qaldan oo badan oo awalba hore loogu kala tegay ayuu ka hadlaya marka markaan soo koobo waa shirkii laisugu tegay ayuu kasoo baxay toosin iyo talo iyo ra'yi intaba waa ka kooban yahay marka qodobo saddex ah oo waaweyn ayaa aad ku soo ururiseen wixii ka soo baxay amniga siyaasadda iyo in xisbi la sameeyo bal amniga ku hore amniga haa si aad og tahay koonfurta soomaaliya inta badan waxaa ka dagaalama nimanka al-shabaab la yidhaahdo muddadii hadda labada sano ee dowladdan joogtana al-shabaab inuu asagu meel soo qabsado maahan kuma guuleysan dowladdu one day inay shabaab la dirirto hadda maamul goboleedana awood uma laha waayo miisaaniyadii loogu talagalay in lagula dagaalamo shabaab iyo ciidankii loogu talagalay in lagula dagaalamo intuba gacanta federaalka ay ku jiraan marka sababta abinafnada keenaysa waa inaan isku dayba la sameyn sidii dowladdaana u timid in shabaab lala dagaalamo maxaad soo kordhiseen adinka markii laga taga inaad dhaliishaan dowladda federaalka oo amnigaada wax uga waxaan soo qabanaysa kordhinay inaan la nimaadno isku tashi in afarta state siday deriska u yihiin laba kasta iscaawiso ciidama la isku daro afarta dowlad goboleed ciidamo kunkuna isku daraan afartaas kununa haddii la yidhaahdo meelaha cadowgu haysto loo isticmaalo maadaama quus laga taagan yahay dowladda dhexe in ay indhabaha la ekaatay ka qayb qaadato la dagaalanka al-shabaab Eh, so la isma dhihi karo marka intii aad isku soo dhoweyn sameyn lahaydeen oo dowladda dhexe iyo adinku wada shaqayntiina aad soo dhoweyn lahaydeen si sida aad hadalka uga u dhigtay al-shabaab looga guuleysto inaad kala fogeyn abuureysaan oo siyaasad un aad uga dan leedihiin laakiin waxtar aysan ahayn la- tilaabadan waa maasan tahay saaxib su-aashaada waa ku ixtiraama laakiin anagu marnaba kumay jirin hor iyo dibba communicatii hore kismaayana kala dhaqaaqada kuma jirana halaisku soo dhawaado oo wax laisla saxo ayaan ku baaqaynay kana kuma jirto hala hala kala dhaqaaqe waxaa ku jirta in haddii hadda dowladdu mar kasta waxaan anagu ka warsugaynaa mandatekana u dhiibnay aqalka sare ee baarlamaanka labada aqal aqalka sare ayaa si isalxaqaama arrinta ugu jira maamul goboleeduna si dhaba ayay ugu dhiibeen cabashadooda taas dirishadaas weli waa ay furan tahay waana ka warsugaynaa dalkana waa la wada leeyahay oo hadde haddii dowladda federaalka ay ku qanacday inay muqdisho iska fariiso haddee dalka muqdisho kaliya maaha ee maamul goboleeda meelaha ay joogaan wixii karaankooda hadday quustaan oo marka gacan kale aanay sugayn waaya inay waxay haayaan ka howlgalaan waa ku qasbayin mudane cabdulaahi sheekh xasan arrimaha siyaasadda haddaan u gudubno maxaa idinkugu weyn oo tiirarka ugu culus aad go-aan ka gaarteen ama aad talo isku biiriseen dhanka siyaasadda waxa ugu weyn waa inaan horta isku aragti ka noqono oo de haddii aanu hadda dawladdii saddex bilood in ka badan ilaa hadda wax wada shaqeyna aanay diyaar u ahayn in lala sameeyo horta annagii inaan balse la shaqeyno lagana hortago cagsiga dawladda oo halkii wada shaqeyn laga sugaayo burburin ay bilowday sida hadda waxa ay ka sameysay galmudug in marka aanu isdifaacno institution miiska ay ku dhisnaayeen dowlad goboleedyadu iyo in aanu abnigii iska kaashano halkii dowlad goboleed kasta keligiis lagu fiirsan jiray in marka aan iswada kaashano maamul goboleed siday u kala dhaqaalo roon yihiin dhaqaalahana isugu kaalmeeyaan amnigana iska kaashtaan oo jubbaland iyo koonfur galbeedna de waa deris galmudug iyo puntlandna waa deris marka inay iska caawiyaan arrimaha dhibaatooyinka uga imaanaya ama nimanka ka dagaalamaya jabahadka al-shabaab amba uga imaanaya siyaasad xumada isku dayga burburinta federaalka ee dowladda federaalka haddaan usoo gudbo maamul goboleedka aad adiga wasiirka u tahay iyo kan jubbaland oo aad carabka ku dhafatay inaad wada shaqaynaysaan derisna aad tihiin soomaalida waxay tidhahdaa laba qaawan isma qaado waxaad moodaa in gobolada ugu badan ee dhulka ugu badan ay al-shabaab ka haystaan ama culayska ugu badan ay ku hayaan inay labadiinu yihiin marka maxaad isku tali kartaan baad isleedahay haer cid kasta tashata oo maogtahay marka hore waxaa muhiim ah broblem inuu nahaayo inaan isku fikir ka noqono bini aadamku sidiisaba hadduu tashto oo isla garto in dhibaata haysato wuu helayaa way outco dhibaatada uga dhexi karo marka mar haddaanu isla aragnay in dhibaatana wada hayso in aynan sugaynin gacan kale oo nacaawisa oo baarlamaanka soomaaliya budgetkii oo amniga u ansaxshay malaayiinta doolar oo loogu talagalay wasaaradaha amniga ee wasaaradda gaashaandhigga iyo booliiska hadda ay xamar soo dhaafi waayeen waxaan ku qasbanahay marka rag tashadayu hadduu dadaalo waxbuu qaban karaa inaynaan gacanti marka dawladda xamar aan ku fiirayna kaliya isha aan ku fiirayna aanaan ku simanay waxa ana waa isla qaban karno iyo sida aan ukala dhaqaalo roonnahay saan ukala awood roonnahay anagana iskaashano sida aan isaga xorey karno nimankaasna aan isaga xoreyno ugu dambayntii qodobka saddexaad waxaad isku afgarateen inaad samaysataan xisbi siyaasadeed arrintaas xoogaa faahfaahin bay u baahan tahay hay waa waa dhab xisbigaa la sameeyey si kumeel gaarana waxaa loogu doortay doctor cabdiweli madaxweynaha puntland xisbiguna hadde waa waa arrin dastuuriya in la sameysto oo waana arrin loo baahan yahay oo laba kun iyo labaatanka waxaa lagu heshiiyey dowladdii hore laba kun lix iyo tobanka doorashooyinka marka laga heshiinayo inaan four bonty five dambe aan aan lagu sii dhaqmi doonin waddanka u gudbo nidaamka axsaabta sidaa darteed cid kastoo siyaasad banaynaysahay waa inay political party ama ayadu dhisataa ama mid dhisan ku biirto marka afar dowladood maadaama ay majority dad ah ay matalayaan inay u tartamaan hogaanka dalka xisbi u tartaman ay ku midoobaan ay ku heshiiyeen xisbigana hadafkiisu waa ka haddii lahayra si kale haddii loo fiiriyo tansoo looma arki karo dadaalkiina oo dhan inuu isugu biyo shubanayo inaad xukunka federaalka gacanta ku dhigtaan meeshii aad maamul goboleeda u shaqeyn lahaydeen dalka inaan xukunno oo si annagoo qabiil iyo koox hubaysan iyo ku doonayn xukunka aanu ka fikirno siaan dalka ku hogaaminayn xisbigaan ka dhisano wax dembiya maaha xaqaana u leenahay hadda dadka xisbigan hadda ku jiraana dee waa waxay u badan yihiinba dad dalka soo xukumayo gudoomiyii baarlamaanka iyo ra-iisul wasaarihiiya kamida soo maray waddanka inay hogaamiyaan xisbiga dabeetana ay hadday shalay madaxweyne maamul goboleed ahaayaan ay hogaanka qaranka xisbigu u tartamo oo uu noqdo dee waa wax hore maaragta usocod ah maaha dib u socod maaha maamul goboleedyaduna dee waa wax local level marka
cabdulaahi sheekh xasan afhayeenka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada soomaaliya ayuu kaasi ahaa wuxuuna qadka telefoonka ugu warameeyey jaamac buule jaamac dhinaca kale magaalada muqdisho waxaa maalintii labaad ka socda kulan ay dowladda soomaaliya qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ugu soo bandhigayso sharciga qabyo qoraalka doorashooyinka sharcigan ayaa dhinacyada loo bandhigay ee lagala tashanayo oo ay ku jiraan sharci yaqaano waxa ay haystaan inay ku soo akhriyaan ugana soo talabixiyaan saddexda maalmood ee soo socda wariyaha v o eda xasan kaafi qoysti ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ayaa sharciga qabyoqoraalka ee doorashooyinka u soo bandhigtay xisbiyada siyaasadeed ee dalka si ay uga doodaan islamarkaana ay wax ugu kordhiyaan ama uga dhimaan la taliyaha dhinaca sharciga ee ra-iisul wasaaraha abukaate cumar dhegey ayaa ugu horreyn v o a uga warramay ujeeddada kulanka waxaana ay ahayd maalin loo soo bandhigay xisbiyada dalka ka jira in ay lagala tashado sharciga doorashooyinka dalka la tashiyada loogu talagalay in laga sameeyo sharciga inta aan golaha wasiirada la marsiinin ama aan loo gudbinin baarlamanka waxaa jira kooxo si gaar ah mudnaan ugu leh in lagala tashado bacdamaha waxaa cidda ku tartamaysaa oo doorashooyinka ay yihiin axsaab waxaa mudnaanta koowaad la siiyey in xisbiyada dalka ee diiwaangashan oo labaiyo labaatan dhan iyo dhowr iyo labaatan kaleeto oo urro siyaasadeed oo hadeertaan ay u socoto hawsha diiwaangelinta ayaa laysku keenay waxaana la siiyey nuqullo ka mid ah sharcigii doorashooyinka iyaga oo saddex maalmood ka naqaashi doona qodobadaas sharciga soona gudbin doona talooyinkooda ku aadan wax kudarid ama wax ka dhimid ama faallo inay ka bixiyaan sharciga gudoomiyaha xisbiga wadajir kamaal guutaale oo ku hadlayey afka xisbiyada siyaasadeed ayaa ka warbixiyey sida ay u arkaan sharciga qabiqoraalka doorashooyinka wasiirka iyo wasiirka dastuurka iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa waxay noo soo bandhigeen sharciga iyo ujeedooyinkiisa iyo qaabkii lagu soo bilaabay iyo heshiiskii baydhabo oo sharciga asaas u ahaa oo waxay noo sheegeen in heshiiska baydhabo lagu wada qaatay waxa la yidhaahdo ismatalaadda isu dheelatiran iyo qaabka liiska xiran guud ahaan waxaan ognahay in ay ku kala duwan yihiin dowladda dhexe oo federaalka ah iyo dowlad goboleedyada dowladda federaalka waxay qaateen qaabka loo yaqaano single constituency ama dalkaoo dhan inuu noqdo hal deegaan doorasho laakiin dowlad goboleedyadu ay qaateen dalku inuu noqdo state constituency waxa loo yaqaano ama deegaan doorasho dowlad goboleed ku salaysan marka sharcigan hadda sida dowladda ayay u soo qoreen oo deegaan doorasho ku salaysan dalkao dhan hal xaba ah innagu waan weydiinay dowladda in ay la soo heshiiyaan dowlad goboleedyada laakiin haddeer qaabkii kale ayay nagu soo bandhigeen waan ka doodaynaa sharcigaan akhrinaynaa sharciga wuxuu ka kooban yahay toddoba cutub ayuu ka kooban yahay marka akhrintiaan wadnaa maalinta sabtida soo socota ayaan dowladda u bandhigaynaa aragtideenna ku saabsan sharcigaas abukaata cumar dhegey la taliyaha dhinaca sharciga ee ra-iisul wasaaraha ayaa si kooban uga warbixiyey arrimaha dhinaca siyaasadda ku xiran gaar ahaan somalilan iyo sida ay doorasho qof iyo cod ah uga dhici karto meelaha aanay dowladdu ka arrimin arrimaha siyaasadda waxa yaran oo ay ka mid tahay somalilanna dowladdu siyaasad bay ka leedahay waxaan rajo ka qabnaa in wadahadalla la rajaynayo inay bilowdaan in lagu xalliyo haddii arrintaas ay suurtoobi weysana ama wakhtigaasi ku dhammaystirmi weysana nidaamka doorashada aan qaadannay wuxuu saamaxayaa in doorasho la qaban karo sida loo qaban karana sharciga ayaa lagu caddeeyey hadhown waxbaan ka odhan doonaa meelaha amniga uusan ka jirin waxaa qorshaha dowladdu yahay in amni laga dhaliyo oo la xoreeyo haddii inta hawshaas lagu jiro meelaha qaarkood laga gaari waayo haddana weli doorashada way qabsoomaysaa oo nidaamkan doorashada wuu aqbalaya nidaamkan doorashada ah wadamo badan oo annagana la mid ah oo colaade ka jirto sida ciraaq iyo afghanistaan oo goobo badan aysan ku jirin gacanta dowladda ayaa lagu qabtay doorasho qof iyo codah wayna qabsoontay maamuladoodana way ku dhisan yihiin hannaan ogolaanaya sidaas iyadoo ay tahay in doorasho la qabto ayaa doorashada ku salaysantahay ugu dambayntii la taliyaha arrimaha doorashooyinka ee madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdirisaaq ayaa faahfaahin ka bixiyey qaabka ay xisbiyadu isku diiwaangelinayaan iyo shuruudaha looga baahan yahay inuu soo buuxiyo xisbi kasta sharciga xisbiyada waxaa ku qeexan qaabka ay xisbiyadu isu diiwaangelinayaan isdiiwaangelintu waa laba darajo darajada koowaad waxa weeye in xisbiga uu keeno magacoodii astaantii qaabdhismeedkoodii hadal qoraalkii ka soo baxay shirkii ugu horreeyey iyo wixii la mida iyo fii yar oo ay dhiibaan maanta sidaasaa xisbi ay ku rajistar garaysanta laakiin darajada labaad ayaa waxay noqonaysaa in xisbigu uu xafiisyo ku leeyahay sagaal gobol oo ka mida siddeed iyo tobankii gobol ee soomaaliya ka koobnayd ayna u diiwaangashan tahay toban kun oo qof waa garan kartaa shuruudda intaas la eg in qof kasta oo ay ku jirto inuu xisbi sameeyo uusan waxuu ku degdegi kara aysan ahayn xisbiyada siyaasadeed ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda ay ka doodaan soona akhristaan sharciga qabiqoraalka ee la soo hordhigay kadibna ay maxsuulkii uga soo baxa kula soo noqdaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga doorashooyinka madaxa bannaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
maalmihii ugu dambeeyey xubnaha xisbiyada mucaaridka siyaasadda ee dalka jabuuti waxay ku eedeynayaan dowladda jabuuti in inta badan aysan wax ka qaban mas-uuliyaddii loogu dan lahaa in lacago hanti dowladeed ay lunsadeen xisbiga c d u ee mucaaridka jabuuti ayaa maanta soo saaray warbixin ay eedahaasi ku xusan yihiin oo dowladda ugu baaqaysa inay musuq maasuqa wax ka qabato ramadaan muuse ayaa warbixintan jabuuti ka soo diray xusbiga mucaaridka siyaasadda jabuuti ee c d u amba c d u ayaa warbixin uu maanta soo saaray ugu baaqay dowladda jabuuti in loo baahan yahay in la xoojiyo nidaamka dawliga si looga badbaado lacagaha la luunsado ee hantida dowladda iyo dadweynaha iyo si guddiyada hanti dhowrka iyo la dagaalanka musuqmaasiqu ay u noqdaan qaar shaqaynaya waa siday warka u qoreen gudoomiyaha xusbiga c d u ee mucaaridka jabuuti maxamed axmed yuusuf rabaash oo kadib v o a u waramay ayaa sidan ii sheegay marka hore
madaxweynaha maxaa ku dhacay madaxweynaha dalka halkee wax ka socdaan annagu waxaan leenahay runtii way dhalan habaabisu baan u arkayaa waxa weeye arrintii dalku meel xun bay socotaa waxaanan baaq u diraynaa oon leenahay in arrintani guntaha la gaadho maanta waxa weeye ma taagna macaarad iyo maxaafid waxay u baahan tahay dalka sidii loo badbaadin lahaa waxa dalka ka socda wax caadiya maanta maaha laakiin maxamed axmed yuusuf rabaash kanadaad dhowaan u safartay oo aad ka timid dalka waad ka maqnayd marka xaqiiqadaad ogtahay maxay tahay dibadaabaad ka timideen horta waxa weeye runta weyn waxaa jirta mataqaana gurigaaga markaad joogtid ciyaalkaagu marka ay koryaan aduma ogaan kartid dadka laakiin ku yimid waxaa kodhanaya warimihii waa maasha allah u dheeraaday waxa weeye marka dibad laga soo noqdo waxaad arkaysaa baahida waddanka waad arkaysaa waxaa nasiib darro ah waan ogeyn tarasoorka wixii ka dhacay waa qasnadii dowladda khasnadii dowladda wixii ka dhacay waa la ogaa lacagtii dadweynaha sidii loo qaatay waa la ogaa waxaa ku xigtay in doomeenka ama meeshaad mataqaanaa dhulka bixi qolada dhulka bixisa aan idhaahdo lacag baa la qaatay waxaan u soo joogay anugu mataqaanaa sagaal iyo siddeetankii soomaaliya mar aan tegey muqdisho in rag waxaan la kulmay mas-uuliyiin waaweyn oo wasiiro barkood ay yihiin lacagta dowladdu waxay u taalay aqalada u taalay su-aasha markaan weydiin kuula war maxaa dhacay waxaa la yidhi dowladdaa dumaysa dowladdaa sii socota marka baaninkii baa lagu aamini waayo lacagta waxaan ku haynaa qasnada maanta waxaad u malaysaa markii dowladda dhexe soomaaliya farahay kasii baxay kasii baxaysa sagaashankii bay mataqaanaa iyo dhowr bilood ka hadheehayd marka waa bilihii ugu dambeeyey sagaal iyo siddeetankii bay ahayd maanta waxaad u malaysaa in macaarad maanta dhibaato ma keenayo in society civil maaha maanta waa dadkii dowladda gacanta ku hayay iyaa aaminsan san anigu aaminsanahay in ay dowladdu mataqaanaa iyagu farooga ku duminayaan uu nin walba mataqaanaa qaaday qaada ay noqotay oo waddanka wuxuu anigu leehay wuxuu socdaa meel halis u socdaa so kuwan howlaha dowladdu caadi u socdaa ardayda ay tegayaan iskoolada xarumihii kala duwanaa dowladda xafiisyadii ay shaqaynayaan noloshu waa caadi jabuuti waxaan inii muuqdaa waa maxay ma fikrada cusubaad xagga kanada kala timid waxaan kuu sheegayaa dowladda waxa weeyaan maanta hadday wax warqad kaa gasho waxaad u baahan tahay bilo inaad warqadaa ka soo saartid dhalan habaabis wax yara jirto mataqaanaa dadku inta badan ah soomaaliga biyaa la moodaa lakin waa dhalan habaabis wax anigu maanta socda oo dalka ka socda ma jirto waxa kale oo mataqaanaa nasiib dar ah dalka intaa aan joogno waxaan xusanahay ilaa laba kun iyo saddex tobankii macarad baa tahay dad lagu xidhay waan aragnay dad mas-uuliyiin baad mataqaanaa kaasoo ashkatooda lagu xidhay waan maqalnay waa dhowd waxaa la sameeyey oo la yidhi mataqaanaa guddi hanti dhowra ayaa jirta oo dadka baadhaysa weli ilaa maanta ma aan maqal qof baa lagu geeyey gabood hanti dadweynuu qaatay waa xabsiga dhexe in lagu geeyey mataqaanaa xabsiga dhexe ee gabood la yidhaahdo hantidii dalkuu qaatay lagu geeyey tii ugu dambaysa iminka aa laga hadlayay mataqaanaa doomeenka dadka waa la qaqabtay baa la yidhi waa la soo sii daayay marka waxa weeye waxaad u arkaysaa in hantida dalka qaadashadiisu ay mubaax tahay marka su-aasha kale laisweydiinaya ee dadkuna sugaya xameen war gudigan la sameeye hanti dhowrku faa'iidadiisu maxay tahay miyaa la iska daayay haddii qofna lagu xidhay dhinac kale wasaaradda miisaaniyadda jabuuti golaha qaran ee hantidhowrka jabuuti iyo guddida la dagaalanka musuqmaasiqa ee jabuuti oo aan si goonigooniya ugu booqday xafiisyadooda waxay dhammaantood ii sheegeen inay arrimahan ka gaabsanayaan oo aanay ka bixinayn wax jawaaba rabadaan muuse v o a jibuuti
ramadaan muuse ayaa warbixintaasi waxa uu inooga soo diray magaalada jabuuti dhinaca kale isla wararka jabuuti ayaynu ku jirnaaye qaar ka mid ah mucaaradka siyaasadda jabuuti ayaa ka cabanaya xarig dowladda jabuuti ay kula kacday qaar ka mid ah taageerayaashooda inkastoo dowladda jabuuti ay dhowr jeer oo horey eedahaasi beenisay ramadaan muuse waa kan mar kale duqiya hore magaalada jabuuti ahna gudoomiyaha raad ee mucaaridka cabdiraxmaan maxamed geelle oo loo yaqaan tx oo la soo xidhiidhay v o a ayaa ii sheegay in dad ka tirsan xusbigooda dhowaan dowladda jabuuti ay xidhay hase yeeshee la sii daayey intoodii kale marka laga reebo wiil dhallinyara oo xubin ka ah xusbigooda wuxuuna hadalkaygu bilaabay sidan aad baad u mahadsan tahay ramadaan muuse iyo v o e daba waayo waxa weeyaan dad baa la xidhxidhay raad waxaana laga xidhay nin yaroo cabdisalaam la yidhaahdo dhallinyarta reer raada wax alla wax lagu xidhayna lama garanayo hadda muddo waxaa la haystaa shan maalmoodaa la haystaa dadkoogii eheladoodii iyo qaraabadoodii waa loo diiday inay arkaan aniga kula hadlayay waan tegey si aan u ogaado xaaladiisa askari baa meeshii soo joogsanaya kulama hadlayo wuxuu ku leeyahay cidba looma ogolo inuu la hadlo ama ay ogaato warar aan hubno waxaa la sheegayaa ciidamada sirdoonkii inay qaateen baa la sheegayaa waxaan ku caddaynaynaa xogagaal baan nahay oo dad siyaasiyiinoo madaxa baan nahay marka xog waxaan haynaa in ciidamada sirdoonku ay muddo shan maalmooda ay haystaan maxaad ku xaqiijinaysaan oo halkee tagteen waayo ciddan aad la hadasheen waxaan tegnay xafiiska sirdoonka ee jibuuti waan tegnay laakiin waana loo diiday inaan aragno ama aan wax ka ogaano waayo halkaas cidda la geeyo cidi dib uma aragto xilli muxuu hayaa xagga xusbiga waxa weeyaan waa dhallinyarteeda reer raad weeyaan marka waxa weeyaan annaku xisbi baan nahay waan jirnaa waan shaqaynaa laakiin qof dhallinyari afku doono hadduu ku hadlo dowladdu suxil kama saarna kala dambayntiyo waajibkiisa in la maryo maaha si loo ogaado waxa lagu haysto waa in abadii dadku ay arki karaan mas-uuliyiintu waa inay arki karto waa inay askartu la sheekaysan karto dadka si loo sheego wixii lagu haysto laakiin in qofka biniaadamkii uu kontraband noqdo oo habeen madow intoo layska kaxaysto meel layska geysto waa sharci darra baan leenahay
waxaan u haynaa caddaymo waayo waa qof lalaayahay oo la waayey maadaama uu wakhti walba gurigoogii laga laayahay dadkii asxaabtii laga laayahay waxaan soo ogaanay oo aniga kuu sheegaye kule madaxdii mucaaradka ee siyaasiyiinta dalka baan nahay meel kaste waxaan ummaddeennii baa joogta marka waxaan ognahay in la hayo ayaan ognahay ciidamaduna ay hayaan laakiin waxa weeyaan in la sheego oo qaraabadii iyo afokaagii iyo dhakhtarkii loo ogola si qofkaasi loo ogaado inuu nabad qabiyo in kale laakiin annaga hayno may odhan qolyahan c i d d aad sheegaysaan ee dhinaca sirdoonku iyagu may qiranoo may odhan annaga hayna soo maha
ramadaan muuse waxa weeyaan annaku dad sidaaun iskaga hadla ma nihin dad mas-uuliyiina baan nahay madax baan nahay waraan laga fiirsanna maad aragtay kuma dhawaaqno waxaan ognahay talisku inuu gacanta ku hayo uu qaatay uu meel uu la tegey una diiday inay cidi la mucaamalaato ama ay aragto gaar ahaan qaraabadoodii iyo annaka oo sidoo kale ah madaxdii mucaaradka yarkeere la xadhay waa cabdisalaam ismaaciil waa dhallinyar ka tirsan dhallinyarta mucaaradka weeyaan bilu iska tahriibay shaqsiga inaad moodaysa in qolyaha c i d du ay gacanta ku hayaan
ramadaan muuse waan ognahay in uu gacanta taliska mucangagee ismaaciil cumar geelle ugu jiro marka taliska waxaan ka codsanaynaa in si degdega loo sii daayo warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya xadhigga wiilkaasi cabdisalaan ismaaciil iyadoo ilaa hadda aan la xaqiijin karayn xadhiggiisa ilaayo hadda way ii suurageli weydey inaan la xidhiidho saraakiil ka tirsan qolyaha dembi baadhista gaar ahaan kuwa u qaybsan inay kiisaska soo dhisaan ee ciidamada sirdoonka ee c i d da jibuuti si aan wax uga weydiiyo arrintan hase yeeshee marka u horraysay ay noo suura gasho dhegaystayaasha ayaannu la wadaagi doonnaa rabadaan muuse v o a jibuuti
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o e waxaad goordhow maqli doontaan warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee siyaasadda dalka etoobiya oo dhowaantan madaxweynaha haweenay yeelatay sidoo kale dooda gaaban iyo barnaamijka wargeysyada ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo mar kale aan idin dulmarno
dowladda sacuudiga ayaa mar kale bedeshay sharaxaadeeda dilka suxufi jamaal khashuqji loogu geystay gudaha qunsuliyadda riyaad ee istanbul waxaana markaan ay sheegtay in dilku uu ahaa mid hore loo sii qorsheeyey bayaan maanta ka soo baxay dacwad oogaha dadweynaha sacuudiga oo ay baahisay wakaalada wararka dalkaasi ayaa lagu sheegay in sharaxaada cusub lagu saleeyey akhbaar cusub oo sacuudigu ay ka heleen turkiga si kastaba qoraalkan ayaan lagu caddeyn cidda horey sii qorsheysay dilka bayaanka ayaa lagu sheegay in dacwad oogaha weli uu wado baaritaanka la xidhiira kiiskan dowladda sacuudigaah ayaa shaqada ka ceerisay shan mas-uul oo sare oo lala xidhiiriyey dilkan islamarkaana xabsiga dhigtay siddeed iyo toban qof oo lagu tuhmayo dilka iyadoo hay-adaha amniga maraykanka ay heleen walxo kale oo loo malaynayo inay yihiin bambaanooyin loo diray dad magac ku leh xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ayuu madaxweyne donald trump waxa uu si weyn ugu eedeynaya warbaahinta wuxuu ku tilmaamay jawi siyaasadeed caro leh oo maraykanka ka hogan biliisku waxa ay sheegeen in xirmo walxaha ay ku jiraan loo diray shirkaduu leeyahay jilaaga robert dinero waxay la mid ahayd kuwii shalay loo diray xubno kale oo dimuqraadiyiina oo ay ku jireen madaxweynayaashii hore maraykanka barack obama iyo bill clinton
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maleeshiya najiib rasaaq iyo madaxii hore ee lacagta dalkaasi ayaa lagu soo oogay dacwado ku saabsan inay si qaldan u maareeyeen hal dhibic lix bilyan oo dollar oo hanti dadweyne ah najiib iyo maxamed irwan sarigaar cabdallah oo ah xogayihii guud ee hore ee lacagta ayaa waxaa maanta lasoo taagay maxkamad ku taalla magaalada caasimadda ee kualalambor halkaasi oo lagu soo bandhigay lix kiis dacwadeed oo ku saabsan dembiyo la xidhiira inay ku xadgudbeen mas-uuliyadooda labada nin ayaa waxaa lagu eedeeyey in ay xadeen qayb ka mid ah lacag loogu talagalay garoonka diyaaradaha caalamiga ee kualalambor iyo lacag kaash ah oo lagu caawiyo dadweynaha intii u dhexaysay bishii disembar ee sanadii ilaa bishii disembar ee sanadii mid kasta oo ka mid ah eedeymaha lagu soo oogay ayaa lagu muteysan karaa labaatan sano oo xarig ah saxafigii u dhashay waddanka jabaan ee afduubka loogu haystay syriya ayaa kadib markii kooxda al nusra oo haysatay ay sii daysay waxa uu maanta gaaray waddanka jabaan isagoo ka degay caasimada tokyo dadweyne badan ayaa isugu yimid garoonka diyuuradaha si ay u arkaan suxufigaasi xorriyaddiisa dib u helay esuudha ayaa la afduubtay sanadkii labakuniyoshantobankii waxaana gacanta ku haysay jabhadda al nusra oo ku xidhan alqaacida waxa uu sheegay in xaaladiisu ay fiican tahay balse wuxuu xusay in muddo saddex sannadood aanu ku hadlin luuqaddiisa
intaasaynu ku dhaafno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa waxaad ka dhagaysanayseen laantaab soomaaliga ah ee v o a baarlamaanka dalka ethoobiya ayaa shalay ansixiyey golaha wasiirada uu soo xulay ra-iisul wasaare abiy axmed golahaasi oo kala bar ay dumar yihiin ayaa loo arkaa doorkii ugu xooganaa ee dumarku ay ka helaan siyaasadda ethoobiya taariikhda dalkaasi dalka ethoobiya oo ah dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda afrika ayaa waxaa intii ra-iisul wasaare abiy axmed uu xafiiska joogay toddobadii bil ee lasoo dhaafay waxa uu ka sameeyey isbedello saameyn ku yeeshay gudaha dalkaasi iyo gobolka geeska afrika waxaa ka mid ahaa sii deynta kumanaan maxaabiis ah heshiiskii uu la galay eritrea iyo ballanqaadyo uu ka sameeyey furista dhaqaalaha haddaba golahan wasiirada cusub ee ethoobiya ee kala barka ay dumarka yihiin waxaa warbixintan kooban ku eegeysa caasha ibraahim aadan xildhibaanada baarlamaanka dalka ethoobiya ayaa khamiistan maanta ah si buuxda u doortay madaxweynihii u horreeyey ee haweena maalmo kadib markii ay oggolaadeen mid ka mid ah golo wasaaradeedyada dhowrka ah ee isu dheeli tiran xagga jinsiyadaha ee caalamka zahla warqazowde oo ah diblomaasiyad rugacaddaa ah ayaa munaasabad ballaaran xilka kala wareegtay mulatu tashome dhinaca kalena dalka ethoobiya ayaa haatan leh tiradii ugu sarraysay ee dumara taasoo ah boqolkiiba konton oo ay ku jiraan wasiirkii difaaca ee ugu horreeyey ee dalka kadib markii maalintii talaadada ay xildhibaanada si buuxda u ansixiyeen magacaabista uu sameeyey ra-iisul wasaaraha dib u dhiska abiy axmed wasiiradeenna haweenka waxa ay tirtiri doonaan oraahda gabowday ee ah in haweenku aanay wax hogaamin karin ayuu yidhi abiy axmed markii uu soo bandhigayey xulashadiisa go-aankani waa kii ugu horreeyey ee taariikhda etoobiya iyo malaha afrika ayuu yidhi etoobiya waxa ay la kulantay dib u habayn siyaasadeed iyo mid dhaqaale ilaa iyo markii uu ra-iisul wasaaraha labaiyo afartan jirka ah uu xafiiska qabtay bishii abril ee sanadkan kadib markii muddo bilo ah ay dhaceen mudaharaadyo lagaga soo horjeedo dowladda laguna dalbanayay in la qabto doorasho xor ah oo cadaalada dalkan xoogga ku leh gobolka geeska afrika ayaa ku biiraya dalal badan oo intooda badan yuruba halkaasoo boqolkiiba konton amaba ka badan ay dumarku ka hayaan joogooyin wasaaradeed sida laga soo xigtay ururka midowda baarlamaanka iyo haweenka qaramada midoobay madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron iyo ra-iisul wasaaraha dalka kanada justin trudeau ayaa sanadihii u dambeeyey soo bandhigay golayaal wasaaradeed oo xagga jinsiga isku dheelitiran caaisha maxamed muuse ayaa hogaamin doonta wasaaradda difaaca ee dalka ethoobiya qofka kale ee haweenka ah oo ah hafayeenkii hore ee aqalka mufriyaad kaamil ayaa hogaamin doonta wasaaradda nabadda xilli uu dalka labaad ee ugu dadka badan afrika uu la kulmayo rabshado ku salaysan xagga qoomiyadaha iyada oo xorriyadaha siyaasadda ee baahsanna shaaca laga qaaday wasaaradda nabadgelyada ayaa kormeeraysa sirdoonka qaranka ee awoodda badan iyo adeega amniga hay-adda amniga macluumaadka warfaafinta guddiga booliska federaalka iyo amniga maaliyadda iyo sidoo kale xarunta macluumaadka sida uu maalintii talaadada xaqiijiyey xafiiska abiy golahan wasiirada ee labaatanka xubnooda ee meesha ka saaray siddeed iyo labaatankii xubnood ayaa ah tii labaad ee uu magacaabay tan iyo markii abiy uu xilka qabtay bishii abril midkii ugu horreeyey ayaa lagu dhaleeceeyey tirada wasiirada dumarka ah oo yar etoobiya ayaa waxaa muddo dheer loo arkayey inay tahay bulsho raggu ay wax maamulaan waxaana ay la daalaadhacaysaa tilmaamayaasha waxtarka ugu hooseeya xagga jinsiga ee dalalka afrika ee ka hooseeya saxaraha sida ay sheegtay xarunta haweenka ee qaramada midoobay haweenka iyo gabdhaha etoobiya aad bay u liitaan marka lala barbardhigo wiilasha iyo ragga ee meelo badan kuwaas oo ay ka mid yihiin akhris qoraalka caafimaadka nolol maalmeedka iyo xuquuqda asaasiga ah ee aadanaha dadaaladii ugu dambeeyey ayaa la sameeyey si loo muujiyo in haweenku ay ku jiraan jagooyin caana shirkadda ethoobian airland oo isu bixisay amaba isugu yeerta adeegga ugu weyn ee afrika ayaa soo bandhigtay shaqaalaheeda duulimaadyada ee haweenka ah qaar ka mid a waddamada afrika ayaa yeeshay wasiiro difaac waddamadaas oo ay ka mid yihiin koonfur afrika jamhuuriyadda bartamaha afrika kenya iyo gine bisaw ruwandana waxa ay heshay aqoonsi caalami ah oo ay ku mutaysatay haweenka matalaya dumarka ee ku jira dowladda iyadoo ay haweenku ka kooban yihiin saddex iyo afartan boqolkiiba oo ka mida golaha wasiirada iyo koob iyo lixdan boqolkiiba xubnaha baarlamaanka caashe ibraahim aadan ayay taasi ahayd oo nala socodsiinaysay warbixintii ku saabsaneyd isbeddelka dalka ethoobiya iyo kaalinta dumarku ay ka heleen golaha wasiirada ee dhowaan uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaare abiy axmed
markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa soo jeedinaya
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenna dooda gaaban xaalad fowdo lagu tilmaami karo ayaa waxay ka dhex jirtaa maamulka galmudug laba madaxweyne laba guddoomiye baarlamaan iyo laba xaruun oo ay kala degan yihiin haddaba dhibaatada ka jirta galmudug yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ah ibraahim cabdi cali oo ka mid ahaa xildhibaanadii dowladihii kumeel gaarka iyo axmed cabdulle faarax axmed dheere qora iyo falanqeeyo siyaasadeed haddaba dhibaatada ka jirta galmudug maxaa lagu tilmaami karaa waxaa hadalka ku hormaraya axmed dheere galmudug horta kolley waxaa ka jira waxyaabaha dadka waxyaabaha dalka ka jira waxyaabo ka mid ah waxaan odhan karaa haddaan soo koobo dhibaato siyaasadeed baa ka jirta galmudug dhibaato bulsho kama jirto dhibaato qabiil kama jirto dhibaato siyaasadeed baa ka jirta intaasaan odhan karaa
xildhibaan galmudug waxaan ognahay qaabkii lagu soo dhisay dhibaatadii loo soo maray ayaan ognahay haddana in lagu marka sidaa hadda loo dhigayo in lagu wado aniga raalli kuma ihi aniga waxaan rabaa baarlamaanka galmudug baarlamaan bay leedahay laba qaybood bay ahayd ahlusuna iyoiyo dowladdii hore way midooween markii midooween waxaa weeyaan dhinac baa laisu raacay baarlamaankii maalidhooda waxaan maqlay boqol iyo soddon iyo in ka badan baa dhinac ah marka aniga waxaan rabaa galmudug inay isu raacdo dhinac baarlamaanka u badan yahay maadaama uu baarlamaanka loo sameeyey in uu sharciga dejiyo xaaladdan ilaaliyo waxiisana oo codkiisana ay tahay iyo xalkiisana uu yahay haldheeri maadaama dhinac u badan yahay dhinac baarlamaan u badan in la raaco inta kalena la qanciyo sidii qaabkii lagu qancin karo haya axmed dheere wuxuu leeyahay ekis xildhibaan ibraahim in cod haldheeri ah la ysugu raaco dhinaca u bato in macnaha codkiisa lagu kala baxo madax baa lagu noqonaya madaxnimana waa lagu weynaya codka baarlamanka waa sax weeye eraga waa kull waa la qabaa Een, laakiin waxaan ognahay waaqaca hadda jira dastuurku meel gaar ah dadka dalka soomaaliya leeyahay oo aan weli la ansixin Ee, galmudugna kuma shaqayso maamul goboleedyada kalena kuma shaqeeyaan Ee, dowladda weynoo federaalka ahina kuma shaqayso dalka waxaa ka jira hay-ado siyaasi ah qaanuun laguma dabaqo shaqada dowladaha soomaaliya bal iska daa kuwa maamul goboleedyada waa siyaasi iyo dano galmudugna waxay ka mid tahay meelaha u nugul dhibaatada siyaasadeed mujtamac baa degan dagaallo badan soo maray oo ma garanaysaa s- nabarro iyo booga iskaga yaallaan Eh, dhibka siyaasigaa bay u nugushahay waana sababta hadda ay maamulkaasi ugu khilaaf badiyeen maamullada Eh, waxaan qabaa aroor kasta xal waa la heli karaa wax kastoo dhaca xal waa la heli karaa Een, waxaan filayaa galmudug sida xildhibaan kuba sheegay in dhismihii jiray lagu dabaqo qaanuunkii iyo baarlamaankii jiray in lagu dabaqaan qabaa aniga xildhibaan ibraahim maxay kula tahay xudunta ama salka dhibaatada iyo kala qabsanaanta galmudug xuduntu waa siyaasiyiin ayaa ishaya siyaasiyiintana qaar dhinac naasnuujin haysto oo meel laga naasnuujinayo iyo qaar iyagana eh, waa laydinka gardarin yahay u haysto sida marka madaxweynaha xaaf oo kale oo isagana uu leeyahay marka waa lagaa gardarin yahay isagana u haysto marka siyaasadda waxay ku qatantahay saas waxaan aan u leeyahay marka eh, xal waxaan lagu gaari karaa codka baarlamaanka baa lagu gaari karaa sababtoo maxaa loo sameeyey baarlamaan baarlamaan waxaa loo sameeyey in wax xaliyo dowladdan dhexe markii hadda een, isqabsato cod baa la gelinaya hal dheeri baa lagu kala raynaya marka een, meel boqol iyo soddon iyo dheegaad oo wax dooratay iyo meel konton iyo ama lixdan wax dooratay isku mid ma noqon karaan marka sidaa darteed ma- marka sharciga in layska dhinac tira ma aha sharciga wuu shaqaynaya waxa hadda lagu dhisan yahay dowladda dhexe iyo maamulada waxay ku dhisan yihiin waa waa sharciga dastuurka ay ku dhisan yihiin ani marka in dastuurkan la raaco siduu yahayna loo raaco marka dadka een, dastuurka ku gabanaya waana si xun u ist- eh, u isticmaalaya inay iska daayaan baan qabaa axmed een, ex xildhibaan ibraahim waxa uu aaminsan yahay inay jirto faragelin lagu hayo arrimaha galmudug makuu muuqataa Eh, ma jecli hadda inaan eed cid gaara la beegsado laakiin cid xalaalayn karta ma laha waxyaabaha ka socda hadda magaalada cadaadadoo kale ka dhacayay maalmo dhoweyd iyo cododkii ka soo baxayey iyo madax baa la doortay wararkii ah way caddahay faragelin inay tahay una malayn maayo qof ku faraxsan iyo qof ka naxaba macno weyn inay samaynayaan waxyaabahaasi fartiimo unbay ahaayeen eh, meelo kale laga soo diray marka ninkii madaxnimo rabaa waxaan odhan lahaa madaxnimada ka horraysa ha tixgeliyo horta ninkii doonaya inuu madax noqdo la maamuuso lana aqbalo isaga qudhiisu madaxda ka horraysa ha maamuuso ha aqbalo ha xushmeeyo si loo aqbalo maalintiisa
madaxnimo aan la ogolaan karin baa jira ninka hadduu uu khaldan yahay khaladkiisa in lagu raaco ma aha in laga hor yimaado oo la yidhaahdo khaladkaada jooji lana qabto laakiin asalka waxaa weeye inta gundhig waa weelka intee laga tolaa weelka baarlamaanka laga tolaa marka aniga waxaan ku adkaynaya kuna alcelinayaa go-aanka baarlamaanka in la qaato inuu u badan yahay Een, axmed dheere eh, dadka deegaanka galmudug siyaasiyiin iyo shacab iyo nimanka hadda xilka hayaba awood ma u leeyihiin in ay xal ka gaaraan dhibaatooyinka dhexdooda hadda ka jirta
Een, waxaan odhan karaa siyaasiyiinta waxbay bedeli karaan baan isleeyahay haddii ay u howlgalaan si dhab ah Eh, dhibaatooyinka waxaa meeshaas ugu badani ka jira waxay tahay ama soomaali oo dhan ba haystaa bulshada dowladnimada maqalkeeda qofka soomaaliyeed markuu maqlo ama reer galmudug ha ahaado ama gobol kale ha joogo dowladnimada markuu maqlo qof soomaaliyeed wuxuu maskaxdiisa gashanayaa wax aan dowladnimada ka dhex jirin adeeg iyo nolol iyo macne buu isku borograaminayaa markii dowladnimadii lasoo bandhigo oo las- ay samaysantana ma yeelanayso khayaali bay ahayn wuxuu qaatay qof iyo malaawaal iyo jacaylkiisa dadka siyaasadda maamulaana seen beri dadka kuma anqariyaan siyaasadda iyo macnaheeda iyo maamulka iyo faa'iidadiisa malaawaalkiisii markuu waayana qofku waa nacaya maamulka ama waa ka hor imaanay waxaan qabaa marka dadka siyaasiyiinta oo og maamulkan waktiga uu u baahan yahay iyo wax muddada shaqada uu u baahan yahay iyo sida looga faa'iidi karo dadka haddii lagu wacyigeliyo waa la bedeli karaa wax badanaa laga qaban karaa bulshadu awood iyadaa leh dhaqaalo iyadaa leh xoog iyadaa leh waxay u baahan tahay maamul farsamo nolosha u hagaajiya siyaasiyiintuna waxbay ka qaban karaan maadaama dhibku aan wada ognahay uu dhib siyaasadeed yahay aad baa umahadsanta meesha waxaa jooga oday dhaqameedaa jooga xildhibaanadii qaranka ayaa jooga xildhi- aqalkii sare ayaa jooga waxaa weeyaan intooda hadday israacaan wax weyn bay ka qaban karaan oday dhaqameed maxaa loo sameeyey maamulka hadda baarlamaanka hadda ee shaqaynayo iyagaa soo dhisay iyagaa soo qoray baarlamaanka ee maamul goboleedyada Een, marka maadaama baarlamaanka iyaga ay soo dhiseen baarlamaankooda uu dhinac u badan yahay garta waaba go-on tahay waa inay ku raacaan odayaasha dhaqanka ani saasaan qabaa bilahi tawfiiq Een, ugu dambeyn axmed dheere maxay kula tahay in xalka galmudug uu ku jiro
aniga waxaan filayaa galmudug xalkeedu inuu ku jiro maamulkii galmudug oo horey u jiray oo haddana jira oo axmed ducaale geelle hogaaminayay in maamulkaa lagu taageero heshiisiin dhexdiisa oo iskhilaafa maamulkaasi inaan barnaamijkaas siyaabaha hadda muuqda looga loo faragelin ee lagala shaqeeyo een sida isugu soo dhowaan lahaayeen oo u wajahi lahaayeen shaqada u taalla laakiin haddii tani sii socoto cidda wadaana kama faa'iidi doonto Eh, wax badanna waan ka ogahay xuseenow galmudug galmudug xubnaha ka soo jeeda oo labada gole ee federaalka ku jira in nambarka ugu badani waxay rabaan galmudug madaxweyneyaal badan inay yeelato xubnihii muddaxiloodkooda laba sanaa ka hadlay laga soo doortay galmudug nin kastaa madaxweyne xildhibaan usoo magacaabi lahaa inuu geystuu rabaa in badanoo ka mid a yeel lagu cabbo ceel oo nin inta wadaan iyo xarig uu nin samaystay oo uu ceel ku cabbo marna dukaan dhigto ayaad mooddaa inay u qorshaysteen arrimaha haddii laga daayo galmudug lagalana shaqeeyo maamulkii jiray sidii laysugu soo dhoweyn lahaa loo wajahi lahaa shaqooyinka waajibka ah oo u yaalla waxaan qabaa in xal laga gaali karo saasuu ileeyahay aniga xuseen oo aad baa umahadsanta xalka waaba la gaariya aan qaba ani sababtoo ah maadaama baarlamaankii baarlamaan maxaa loo sameeyey codkii uu wax ku doortay inuu wax ku ridi karo ayaa loo sameeyey baarlamaanka codkii waxbuu ku doortay ninkii uu doortay waa riday aqablabiid buu ku riday badnaan buu ku riday dhinac buu haldheeri buu ku riday maadaama codkii haldheeri ku riday baarlamaanka go-aankiisa in la raaco ani halka kaasaan u arkaa
guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midda la mid ah aan dib ugu kulmayno toddobaadka dambe nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane ayuu kaasi ahaa oo doodii gaabneed nala socodsiinaya dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa soo jeedinaya ridwaan xaaji cabdi weli iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
ku soo dhowaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen barnaamijka wargeysyada waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli oo london ku sugan waxaana la soo jeedinaya anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac oo ku sugan istuudiyaha v o a ee washington Aan ku bilaabo cabdixakiin oo wargeyska the docklands and east london ee ka soo baxa magaaladatan waxa uu qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay ardayda soomaaliyeed ee ka qalin jebiyey jaamacadaha waxa ay la kulmaan caqabado dhanka shaqada ah wargeyska ayaa qormadiisa ku bilaabay ardayda soomaaliyeed ee ka qalin jebiya jaamacadaha dalka ayay ku adkaataa helista shaqooyinka sida laga soo xigtay warbixin ay shaaca ka qaadeen maamulka degmada xaafadda tower hamlets oo lagu sheegay in aan loo sinayn shaqo helista ridwaana wargeysku waa sii watay qoraalkiisa waxaa uu leeyahay guddi gaar oo soomaali ka kooban oo gacan ka helaya mas-uuliyiinta xaafadda tower hamlet ayaa haatan ku dadaalaya sidii looga sinaan lahaa shaqooyinka guddigan soomaalida ka kooban ayaa weydiistay buu leeyahay ururka iskaashatada ganacsiga bariga london inay qorshaha ku darsadaan shaqasiinta soomaalida waxaanay xuseen in ardayda ka baxa jaamacadaha aan la siin fursado shaqo tan iyo sannadii laba kun iyo tobankii qaarkoodna ayba ku shaqeeyaan lacag aada u hooseeya guddoomiyaha xaafadda tower hamlet john biggs oo wargeysku uu soo xiganayey ayaa sheegay in cabashada la soo gudbiyey wax laga qaban doono oo ardayda ka baxa jaamacadaha ay heli doonaan shaqooyin maamulka degmada ayaa sidoo kale sheegay inay wadaan barnaamijyo looga dan leeyahay in la kordhiyo fursadaha shaqahelista si shahaadada ay haystaan ardayda ka sokowna laga caawin doono in marka ay jaamacadda ka baxaanba loo diyaariyo sidii ay shaqada u geli lahaayeen dhinaca kale ridwaanow wargeyska dayiista afrikaan ee ka soo baxa magaalada nairobi ayaa qoray in soomaaliya ay ku horrayso lacagaha moobilka inkastoo taas macnaheedu aanu ahayn in aanay jirin wax khatar ah wargeyska ayaa waraystay tiim kelly oo ka tirsan waaxda macluumaadka iyo teknolojiyadda ee bangiga adduunka waxaana wargeysku ka hadlay lacagaha moobaylku sida ay ku biloween isagoo sheegay inay tahay qaab ka duwan sidii hore ay si weydaarsan jireen cabdixakiin oo wargeysku waxa uu leeyahay toban sano ka hor ayaa sharkadaha moobayladu ay go'aansadeen adeegga lacagaha moobaylka markiiba dadku wa ay soo dhoweeyeen oo waxa ay u arkayeen inay tahay sida ugu habboon uguna amni badan oo lacagaha laysugu diri karo ama lagu kaydsan karaba wargeysku waxa uu leeyahay soomaaliya waa ay ka duwan tahay lacagaha moobaylka laysugu diro ee embesa oo ka shaqeeya dalka kenya sababtoo ah lacagaha laysugu diro moobaylada soomaaliya waa dollar halka kenya la isticmaalo shilinka kenya wargeysku waxa uu leeyahay lacagaha la ysugu diro moobaylka ee soomaaliya waxa ay dhan tahay laba dhibic toddoba bilyan bil kasta waxyaabaha la taaban kara buu yidhi ee dhiirigelinaya isticmaalka lacagahan ayaa ah in tobanka qof ee soomaalida ahba sagaal ka mid ay haystaan moobil kuwaas oo ah da'da ka weyn lix iyo tobanka sanno wargeysku waxa uu leeyahay arrinta labaad ee dhiirigelinaysa isticmaalka lacagaha waxa ay tahay in boqolkiiba lixdan dadka soomaaliyeed ay yihiin dad reer guura ah oo xoolo dhaqato ah sidaasi daraaddeedna ay isticmaalka lacagaha moobaylka u arkaan in nolosha noocaasa ah uu ku wanaagsan yahay sidoo kale waxa ay u isticmaalaan dhinaca ganacsiga iyo waxyaabaha ay kala iibsanayaan arrinta saddexaad ee sahashay isticmaalka lacagaha moobaylka ayaa ah walaaca laga qabo lacagaha faalsada ah iyo maqnaanshaha shuruucda lacagaha iyo xadidnaanta isticmaalka adeegyada bangiyada wargeyska ayaa sidoo kale qoray in dadka lacagaha looga soo diro dibadda ay sidoo kale isticmaalaan lacagta moobaylka wargeysku waxa uu qoray in cilmi baadhis la sameeyey lagu ogaaday in boqolkiiba saddex iyo toddobaatan dadka soomaaliyeed ee ka weyn lix iyo tobanka sanno ay isticmaalaan lacagaha moobaylka laysugu diro bishiiba hal mar wargeysku waxa uu leeyahay waxyaabaha ay dadku u isticmaalaan lacagaha moobaylka waxaa ka mid ah inay ku bixiyaan biilasha iyo in ay wax ku iibsadaan inta u dhaxaysa laba dollar ilaa saddex boqol oo dollar boqolkiiba afartan waxaa dadku ay u isticmaalaan sidoo kale lacagaha moobaylka inay ku bixiyaan mushaaraadka inay ku bixiyaan lacagaha waxbarashada carruurtooda waxaa kaloo iyana ay sheegeen in dadku sidoo kale ay lacagahaasi u isticmaalaan si ay asxaabtooda iyo ehelkooda ugu diraan ridwaana ugu dambaynba wargeysku waxa uu leeyahay in boqolkiiba shan iyo toban dadkaasi ay awoodaan isticmaalka bangiyada dadka tabartooda ay hoosaysana ay u arkaan lacagaha moobaylka dariiqa ugu habboon ee markiiba ay ku hubin karaan in lacagtu ay ugu jirto moobaylka wargeyska cybras mail ee ka soo baxa magaalada nikosiya ee jasiiradda cybras ayaa qoray in hooyo soomaaliyeed oo dalkaasi ku noolayd ay la midowday gabadhii ay dhashay saddex sannadood kadib hooyadan oo sagaal iyo labaatan jir ah waxaa dalkaasi cybras ay ka oggolaadeen qaxootinimo toddobaadkan ayaana loo keenay gabadha ay dhashay oo lix jir ah oo saddex sana ay kala maqnaayeen hooyadan iyo gabadheeda ayaa in ay midoobaan waxaa gacan ka geystay xarumaha hay-adda socdaalka ee i o m ay ku leedahay dalka cybras iyo weliba soomaaliya waxaana wargeyskuuu leeyahay saamiya waxa ay la midowday gabadheeda manaar maalinnimadii isniintii wargeysku waxa uu leeyahay cabdixakiin ow hay-adda i o m ee dalka cybras ayaa laga soo xigtay in dadaal badan ay ku bixiyeen in hooyadan ay la midowdo gabadheeda waana lagu guulaystay ugu dambayn hay-adda i o m ayaa ka soo caawisay gabadhan yar in ay muqdisho ka soo duusho iyada oo caawimaad ka helaysa shaqaalaha garoommada kadibna waxaa si nabadgelyaha ay ku soo gaartay dalka cybrus oo hooyadeed ay kula midowday ridwaana wargeysku hadalkiisa waa uu sii watay oo waxa uu leeyahay i o m waxay ugu baaqday dalalka midooda yurub inay la yimaadaan hanaana wax ka taraya qoysaska kala maqan gaar ahaana dadka laga aqbalay qaxoontinimada inay la midoobi karaan ehelkooda hay-adda i o m ayaa ka caawisay qoysas badan inay la midoobaan eheladooda ku noola dalalka midooda yurub norway switzerlan iyo iceland sannadkan horaantiisii waxaanay ku guulaysteen inay dib u midoobaan qoysas gaadhaya afar kun iyo siddeed boqol oo qof waxaan filayaa cabdixakiinow in ay tahay arrin aad iyo aad farxad u ah marka hooyo iyo gabadheedii muddo kala maqnaa ay ishelaan oo weliba ay isku helaan waddankan yar ee jasiiradda ku yaala oo ay suuragal tahay in soomaali badan ba aanay jooginba dabcan waad dareemi karaysaa ridwaano waalid weliba hooye ah iyo weliba ilmihii oo muddo saddex sannadooda kala maqan weliba ilmahana da'diisu tahay lix sannadood qiimaha iyo weliba miisaanka iyo culayska leedahay aad iyo aad aad iyo aad intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jira ay idinla socodsiinayeen anigoo ah ridwaan xaaji oo london ku sugan iyo cabdixakiin shirwac oo ku sugan washington inta mar kale aynu kulmi doonno nabadgelyo
aad bay umahadsan yihiin ridwaan iyo cabdixakiin oo barnaamijka wargeysadana la socodsiinaya haddii aynu garowe ku laabanno kulankii golaha iskaashiga maamul goboleedyada ugu soo gabagaboomay magaaladaasi garowe marka laga soo tago universiteedka ay dhinacyadu soo saareen madaxda afarta dowlad goboleed ee halkaasi isuu tegay ayaa xiritaankii kulamadooda garowe ku dheeraaday wada shaqayn la-aanta iyaga iyo dowladda federaaliga ah ee soomaaliya nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan faahfaahinaya kulanka madaxda maamul goboleedyada oo afartii cisho ee lasoo dhaafay ka socday magaalada garowe islamarkaana ah kiisii afraad ee ay yeeshaan hogaamiyaasha maamulada ayay gebagabadiisii ka soo saareen ilaa iyo shan iyo toban qodob oo ay sheegeen inay uga doodeen kulamadoodii xiriirka ahaa waxaa qodobada ka mid ahaa dhinacyada amniga iyagoo sheegay inay sababaha keenay in ciidamo ay samaystaan ay tahay kadib markii sida ay sheegeen aysan daboolin dowladda dhexe baahida ciidan ee heer federaal madaxda maamul goboleedyada oo xiritaankii kulanka ka hadlay ayaa tilmaamay dhammaantood sida aysan ugu qanacsanayn wada shaqaynta dowladda federaalka ma shaqaynayso in maalin walba laysu yimaado la wada hadlo wax lagu heshiiyo la fulin waayo afar sana isaan looga dhammaato waxaan u baahannahay in heshiisyadu fulaan waxaa loo baahan yahay in syria si dhaba looga ahaado arrimaha waaweyn ee masiiriga ah ee dalkaas iyo hor yaalla inaanu si wada jir ah aanu xal uga gaarno uga gudubno ee loo hirgeliyo meeshan waxaa ka muuqata wadajirku qiimaha u leeyahay inuu wadajirku awood yahay in la gartaa moogahay weliba waa sii xoojinaynaa waa annagaa ciidamada dhisayna waa annagaa waxyaalaha badan oo kala samaynayna waxaan ilaah ka rajaynayaa in inta naga maqanay lagu dayarto dowladda federaalkaana ugu dabayna ilaahay ha soco warab soomaalina ku hadlaynaa dowladdiina isaf kala weyn tijaab baan u baahan oo soomaali ah oo waxa loo kala gudbiyey aqalkana salaha isxil qaaday jawaabta la soo siiyey waxay noqotay afar wasiir baa laga soo diray maxaydinla xaalay oo saacadda u dambaysa laga hadlay saacadda u dambaysa wasiirka wax soo furay riyaa la isku sheega waddanana daryawa maamu taasina waxay keenaysaa inaanu ku baahda laba xaal laba sababooda inaanu shirweyne la isugu yeelin siyaasiyiinta xildhibaanada aqoonyahanka waxgaradka dadka sobal dadka soomaaliyeed inay nala arkaan dhibaatada taagan laga tashada waddankan dadku kusoo dhacayaan iyadoo xorku gaarayna isweydiinaya xalaalintii baa la qasa waxaa la isku xabanaya nin walba waxa lagu xabanaya bannaanka la isku gaaro soomaaliya ninkii jecel iyo ninkii necabka federaal ay qaadanta n waan maqlahay dad dhaha ee federaalka laguma heshiinin soomaaliya federaal ay ku heshiisay imbagaadii ay nagu soo heshiisay dadkoo dhanna meesha ma iman laakiin dadkii markaas hayey nin walba waktigu leeyahay dadkii waktigaas joogay baa ku heshiiyey xabadihii la haystay iyo dhibaatadii iyo kala ergadii lahaabaa lagu heshiiyey federaalaa lasoo qaatay puntland baa markaa dhisnayd in maamulada kalena la dhammaystiro wixii laba gobol ee ka badan in maamulo loo dhiso ayaa lagu soo heshiiyey wax qarsanna ma ahayn inkastoo madaxda maamul goboleedyada ay aaminsan yihiin kulamadooda joogtada ah mid ay kula xisaabtamayaan dowladda dhexe ee soomaaliya haddana dad badan oo soomaaliyeed ayaa aaminsan in ay caqabad ku yihiin lugahana hayaan dowladda soomaaliya nuux muuse birjeeb v o a garowe
dhegeystayaal idaacaddeenii habeennimana caawa intaasi ayaynu kusoo gebagabaynaynaa waa jamaal axmed cismaan iyo aniga oo ah axmed cali sheekh oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelya